subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa arbaco sideedda bisha januari ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo kuwa weliba dhexe iyo dhegeystayaal v o a somaly com saacaddu haatan waa lixda iyo barkii subaxnimo waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanduray qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah in ka yar laba toddobaad ayaa ka hartay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump maxaa laga filayaa maalmaha soo socda marka uu dib ugu soo laabto aqalka cad fulanqayn ayaan arrintaas idinkaga haynaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mida arrimaha socdaalka ah oo uu rabo inuu wax ka bedelo waxaa ka mid a xiriirada uu la leeyahay dalkan maraykanka wadamo badan khaasatan dhinaca ganacsiga waxyaabaha aadka looga walwalsan yahay waxaa ka mid a inuu ku soo rogi doono si deg dega canshuur badeecadaha dalka maraykanka soo gala waddamada qaar ka yimaada waxaa kale oo aad maqli doontaa tobannaan kun oo qof oo ku barakacay colaada horleh oo ka soo cusboonaatay bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo xubintii ciyaaraha si yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona warkii ciidamada bakistan ayaa talaadadii sheegay in sagaal iyo toban mintidiina iyo saddex askari lagu dilay howlgallo ka dhana argixisada ee gobolka waqooyi galbeed ee xuduudda la leh afghanistan dhimashadaasi ayaa ka dhacday khaybar bakhtunwa intii lagu guda jiray waxa milatariga dalkaasi bakistan ay ugu yeereen weeraro ay sirdoonku ay ku qaadeen goobo lagu tuumayo inay ku dhuumaalaysanayaan mintidiinta ee saddex degmo sheegashadaasi rasmiga ah ee ku saabsan dhimashada fallaagadaasi si madax bannaan looma xaqiijin karo kooxda t t p na kama aysan soo saareen wax wara oo deg deg ah oo ku saabsan sheegashada milatariga waddankaasi bakistan isku dhacyadan ayaa ahaa kuwii ugu waaweynaa ee sanadkan dhex mara ciidamada ammaanka iyo mintidiinta dowladda ka soo horjeeda ee bakistan kadib markii si lama filaan ahi uu u kordhay dhaqdhaqaaqa xagjirinta intii lagu jiray sanadkii labada kun iyo afar iyo labaatankii sanadkaasi weerarada fallaagada ayaa waxa ay sababeen dhimashada in ka badan kun iyo lix boqol oo bakistaaniyiin ah oo waddanka oo dhana dhimashadaasi ayaa waxaa ku jiray ku dhowaad toddoba boqol oo askari iyo ciidan booliis ahaa kooxaha gunuugoosodka ee t t p iyo kuwa iyagu ka howlgala koonfur galbeed ee gobolka baluujistan ayaa waxa ay sheegteen mas-uuliyadda dhiiga badan uu ku daatay gobolka tibet ee dalkaasi shiinaha waxaa weli ka socda howlaha gurmadka oo lagu samata bixinayo kumanaan qof oo weli ku go'doosan deegaanada sida daran uu u saameeyey dhulgariir xoog leh oo halkaasi ka dhacay talaadadii dhulgariirkaasi oo lagu qiyaasay lix dhibic sideed cabirka awoodda dhulgariirada ayaa waxa uu ka dhacay gobolka oo qiyaastii siddeetan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan buurta everest oo ah buurta ugu dheer adduunka gariirkaasi ayaa waxaa sidoo kaleeto u ruxay dhismayaal ku yaala nepal puntland iyo indiya oo daris la ah dalkaasi saraakiisha shiinaha ayaa waxay sheegeen in talaadii ilaa iyo saaka oo arbaco ah lasoo badbaadiyey in ka badan afar boqol oo qof halka ilaa iyo soddon kun oo kalena dib u dejin loo sameeyey ugu yaraan boqol iyo lix iyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariirka halka dhaawacyaduna ay marayaan boqol iyo siddeetan iyo siddeed guud ahaan gobolka tibet dhanka dalka nepal weli lama soo sheegin wax dhimashaha saanurudhaca ayaa waxa ay muujisay in saddex kun iyo lix boqol iyo sagaal guri ay ku burbureen magaalada shigetse ee tibet oo ay ku nool yihiin siddeed boqol oo kun oo qof warkiina dhegeystayaal waa dhagayntaas subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay magaaladan washington d c waxaa ka bilowday diyaargarowga xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump oo hadda ay ka hareen in ka yar laba toddobaad munaasabadaas oo dhici doonta labaatanka bishan janawari ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka ayaa waxaa ka qaybgeli doona madax kala duwan oo ka socota caalamka iyo kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa haddaba sidee ay u socdaan howlaha qabanqaabada xafladda maxaase laga filayaa maalmaha hore marka uu xafiiska ah aqalka cad uu yimaado su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa nuur xasan nuur nuur bukhaari waxa uu weydiiyey faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka kuna sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota runtii waxaad moodaa in sanadkan xiise dheeraada dadku ay u qabaan in laga qayb galo doorashada waxaan dhihi lahaa in caleemasaarka loogu diyaar garoobayo in madaxweynaha haatan soo socda ee donald j trump in madax aada u badan oo adduunka oo la casumay ayaa jirta inkastoo aan qaar badan weli magacyadooda aan lasii saadaalin in waxyaabaha la filaya waxaa ka mid a in dhacdooyin dhowra oo dhacay aawadood in amniga aada loo sugi doono oo goobaha in laysugu imanaya iyo meelaha ay caleemasaarku ka dhacayaan in aada loo adkayn doono amnigooda maalintaas ayaa sidoo kale waxay kusoo beegan tahay maalin badana dalka maraykanka uu fasax yahay oo loo dabaaldego haliyey dalkan maraykanka ahaa oo m l k martin luther king marka taasi lafteedu waxay sii dhiiragelin doontaa in dad badan oo maadaama ay maalintaa fasax haystaan ay ka qayb geli karaan caleemasaarka waaya maalintaasi dabcan marka la dhaariyo xafiiska ayuu horey ka aadi doonaa maxaa laga filayaa madaxweynaha cusub ee donald trump maalmaha koowaad maxaa laga filayaa run ahaantii siyaasadiisa qeybta ugu horeysa ma ahaan dee siyaasad hadda inugu cusub afar sano hore ayuu madaxweynahan trump uu xukunka soo hayay waxyaabaha aadka uu diiradda u saari doonana xilligii uu ololaha doorashada ku jiray buu aada uga hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a arrimaha socdaalka ah oo uu rabo inuu wax ka bedelo waxaa ka mid a xiriirada uu la leeyahay dalkan maraykanka wadamo badan khaasatan dhinaca ganacsiga waxyaabaha aadka looga walwalsan yahay waxaa ka mid a inuu kusoo rogi doono si deg dega in canshuur badeecadaha dalka maraykanka soo gala wadamada qaar ka yimaada in canshuur la saaro taas oo lafteedu walwal badan ku haysa wadamada qaar waxyaabaha haatan ayaguna soo baxaya oo ayaguna la filaya waxaa ka mid a qaabka uu u wajahi doono dad badan oo uu magacaabay oo qaarkood haatan ay laga yaabo inay adkaato in laga ansixiyo aqalka sare ee sanadka khaasatan wasiirka caafimaadka oo kale hadda la hadalhaya iyo wasiirka difaaca
dhanka congaresska marka aan fiirino xisbiga republikaanka ama jamhuuriga ayaa haysta aqlabiyadda labada aqal xafiiska aqalka cadna waatan madaxweynaha uu ku fadhiyo oo jamhuuri ah marka wada shaqaynta la filayo inay dhex marto ilaa intee ayay gaarsiinsanaan kartaa madaxweynaha iyo labada aqalba run ahaantii waxaad moodaa madaxweynaha inuu kusoo beegmayo xili uu aada u nasiib badan yahay oo labadii aqalba ay la wareegeen xisbiga jamhuurigu sidoo kale waxaa muuqata in aad moodo in labada aqalba mudanayaasha ka tirsan ay aada u taageersan yihiin ajendaha madaxweynaha donald trump waxaa jira shakhsiyaad waa laga yaabaa sanadka ku jira in ay diidan yihiin qaar lasoo magacaabay wasiiradasan hore usoo sheegnay laakiin guud ahaan waxaa la filayaa labada sane ee hore in ay wada shaqayn aada u sarreysa dhex mari doonto madaxweynaha iyo labada aqal sidoo kalena waxaa xusid mudan maxkamadda sare ee dalkan maraykanka lafteedu inay dhinaca jamhuuriga u janjeedho marka waxaad moodaa hadda laamihii awoodda dalka maraykanka oo dhan inay hal xisbi ay gacanta u galeen waayahay madaxweynaha la doortay trump shalay waxa uu sheegay in haddii loo baahdo uu isticmaali doono military si maraykanka uu usoo ceshado maamulka marinbiyoodka panama iyo weliba jasiiradda greenland marka maxay tahay sababaha uu arrintaas u leeyahay runtii arrintani waa arrin haatan soo baxday waana arrin xiise gaara keentay weliba siyaasadda dalkan maraykanka haddii aan kala qaadno oo arrimaha greenland iyo aan u kala qaadno panama canal ama marinka panama mid waxaa hore u maamuli jiray sidaynu ognahay dowladda maraykanka waxa dhismaheedii iyo qarashkii iyo lacagihii galay ee lagu dhisay qayb weyn oo lixaadle ka qayb qaatay dowladda maraykanka xilligii jimmy carter oo madaxweynaha ahaa ayaa waxaa lagu wareejiyey maamulkeeda oo dib loogu celiyey waddanka panama marka madaxweynaha maraykanka wuxuu leeyahay waxaa saamayn ku sameeyey dalka shiinaha iyo wadamo aan saaxiibo la ahayn dowladda maraykanka taasina waxay keeni kartaa maadaama dowladda maraykanku ay qayb ka ahayd dhismihiisii horena u maamuli jirtay in uu dib u soo celiyo oo uu dib ula soo noqdo in ay qayb ka mid noqon doonto maamulkiisa marka taas lafteeduna ay ka hor yimaadeen haatan maamulka talada haya ee dalka banama arrintan militariga waa arrin aan anigu filayo wariyaha markuu weydiinaya inuu yidhi arrintan waa arrin aan ka madhnayn waxyaabaha uu qaban kara madaxweynuhu laakiin waxaad moodaa in arrimahan weli ay uun qaab diblomaasiyad mari doonto ayna ka mid noqon doonto wada hadallada koley dhex mari doono maamulku markuu xilka la wareego iyo dowladda banama tan greenland haddaan usoo noqonno waa jasiirad aad waa dhul weyn laakiin dad aad u yar baa ku nool sidaan ognahay greenland waxaa ku nool dad lagu qiyaasay ilaa konton iyo lix kun oo intooda badan boqolkiiba in ku dhow sagaashan ay dad u dhashay meesha yihiin boqolkiiba lix ilaa toddoba in lagu qiyaasayna ay yihiin dad asalkooda uu dalka denmark ka soo jeedo kulligoodna waxay haystaan dhalasho denmark waayo dowladda denmark ayaa hore u maamuli jirtay inkastoo maamul hoosaad ay hadda siisay marka arrinta ah inuu dowlad saaxiib la ah dalka maraykanka in arrin military lagala wareego greenland anigu ma filayo laakiin waxaan filayaa un in haddii uu dalka maraykanka u arko inay istaraatiijiyad military ama arrimo dhaqaale oo sida nooca macdano gaara oo laga helo jasiiradan oo muhiim oo ah ganacsiga yurub iyo iyo iyo maraykankaba in ay ka wada hadli doonaan dowladda denmark iyo iyo dowladda maraykanka wadahadalna lagu xallin doono
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka kuna sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota wuxuuna u warramayey nuur xasan nuur dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay qayb ka mid ah bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa barakiciyey in ka badan boqol kun oo qof usbuucii lasoo dhaafay warbixintan ayaa waxaa qortay a f b fallaagada m saddex iyo labaatan oo ay ruwaando taageerto ayaa sabtidii la wareegay gacankuhaynta masiisi oo ah magaalo muhiima oo ku taala dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo qani ku ah macdinta intii u dhexaysay kowdii ilaa iyo saddexdii bishan januari ee sannadka labada kun shan iyo labaatanka isku horimaadyo xoogan oo u dhexeeya ciidanka kongo iyo koox hubaysan oo ka dhacaya xarunta masiisi ee gobolka waqooyiga kifu ayaa waxaa ku barakacay qiyaastii boqol iyo laba kun oo qof sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee xiriirinta arrimaha bini'aadminimada ee oja shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruwanda ayaa sheegtay in goobihii ay la wareegeen ciidamada m saddex iyo labaatan maalmihii lasoo dhaafay ay ku jireen gacanta maleeshiyaadka hutuga ee lala xiriirinayo dilalkii tirada badnaa ee tuudsiga loogu geystay ruwanda sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii masiisi oo ay ku nool yihiin ilaa iyo afartan kun oo qof ayaa qiyaastii siddeetan kilomitar waqooyiga ka xigta caasimadda gobolka waqooyiga ku yaala ee kifu ee goma masiisi oo ay ku nool yihiin ilaa iyo afartan kun oo qof ayaa qiyaastii siddeetan kilomitar waqooyiga ka xigta caasimadda gobolka waqooyiga kifu ee goma deganaansho ayaa ku soo laabatay masiisi shantii bishan januari taasu oo keentay in qoysas barakacay qaarkood ay bilaabaan inay dib u soo noqdaan waxaana kooxaha bini'aadminimada ay ka digayaan in qulqulka dadka barakacay in ay ka sii dari doonto xaaladda xun ee haatan ka taagan masiisi iyadoo in ka badan lix boqol oo kun ay barakaceen ilaa iyo soddonkii nofembar ee sannadkii labada kun iyo afar iyo labaatankii sida uu sheegay xafiiska oja intii u dhexaysay jimcihii iyo isniintii m s f iyo kooxaha wasaaradda caafimaadka ayaa toddobaatan iyo shan qof waxa ay ku daweeyeen laba cusbitaal oo aagga ku yaala sida m s f ay ku sheegtay bayaan ay soo saartay marka laga soo tago bixinta adeegyada daryeelkan ayaa labadan xarumood ee caafimaad waxay sidoo kale hooy u noqdeen boqolaal rayad ah dhowr maalmood kuwaas oo magangelyo u soo doontay halkaasi si ay uga faa'iidaystaan ilaalada dheeraadka ah ayuu yidhi stephen gotburg madaxa ergada u qaabilsan mashaariicda samafalka caafimaadka ee waqooyiga kifu dhaqdhaqaaqa m saddex iyo labaatan oo ah maleeshiya ay taageeraan dalka deriska la ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ee ruwanda iyo ciidankooda ayaa qabsaday dhul ballaaran oo bariga dalkaasi ah tan iyo labadii kun iyo kow iyo labaatankii taasi oo barakicisay kumanaan islamarkaasina ka abuurtay halkaasi dhibaato biniaadminimo bayaanka ruwanda ayaa ku eedeeyey dagaalka socda faquuqidda tusiga kongo oo ah dhibanayaasha hadallada nacaybka ah iyo cadaadis wadahadallo ay angoolo dhexdhexaadinaysa oo u dhexeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo felix tishisekedi iyo dhiggiisa ruwanda paul kagame ayaa si lama filaan ihi loo baajiyey bartamihii bishii disembar kadib markii ay isku afgaran waayeen qodobada heshiis nabadeed oo la soo jeediyey muddo soddon sanaha bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo waxaa halakeeyey dagaallo u dhexeeya kooxo hubaysan oo gudaha iyo dibadda ah kuwaas oo ka soo bilowday dagaaladii gobollada ee sagaashanaadkii in ka badan hal milyan oo qiyaasood oo ah tallaalka daacuunka ah ee afka laga qaato ayaa soo gaaray koonfurta suudan iyadoo dowladduna ay bilowday barnaamij loogu talagalay in ka badan boqolkiiba siddeetan dadka laakiin waxaa uu wajahayaa caqabado badan oo ay ka mid tahay galaangal la-aanta meelaha lala tacaalayo oo sida xun uga dilaacay daacuunka sheila ponia ayaa warbixintan ka soo dirtay juba dhakhaatiirta suudaanta koonfureed ayaa waxay isku dayi doonaan in ugu yaraan sagaal milyan oo qof ay ka tallaalaan cudurka daacuunka kaasoo inta badan laga tallaali doono carruurta iyo hooyooyinka iyada oo qiyaasahaasi loo diri doono meelaha kulul sida magaalada bentio wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in toddobaadkii hore boqol iyo sagaashan iyo sagaal qof ay u dhinteen cudurka daacuunka iyadoo saddex iyo toban kun oo kalena laga helay bakteriyada ilaa iyo hadda doctor gabriel boom ayaa yidhi dabcan waxaan sidoo kale horey aan u helay xoogaa tallaal ah maaha sida tallaalka daacuunka oo kale oo la soo saaray oo durbadiiba hal meel la dhigay kiiskii ugu horreeyey ayaa waxaa laga soo sheegay sebtembar saddex iyo labaatankeedii raanka oo waqooyi bari ka xigtay caasimadda laakiin marka dalka uu isu diyaarinayo in la sameeyo xoog saarid tallaal oo ballaaran geedi socodku waxa uu wajahayaa xooga caqabada culusa tinchin qot waa mid ka mid ah dhibanayaasha daacuunka dilaacay waxa uu sheegay inuu arkay dad u dhintay cudurka iyadoo qaar kale oo badan ay ku sugan yihiin xarumaha caafimaadka ee deegaanka oo doonaya gurmad caafimaad oo deg dega khuud ayaa waxauu yidhi waxaan ku sugnaa mid ka mid ah xarumaha caafimaadka waxaana jiray qof laga shakiyey inuu qabo cudurka daacuunka bukaankuna wuxuu ahaa shan jir wuu mantegayey hawsha shaqaalaha caafimaadkana ayaa waxay ahayd mid aanay qaadi karin dhiig oo xididka laga qaadayo bukaanku ma uusan awoodin inuu helo dareeraha afka wuxuuna u dhintay fuuqbax daacuunka waa caabuq shuban ba-an ah oo laga helo biyaha wasaqaysan ee la cabo haddii aan la daaweynaa waxa ay noqon kartaa dhimasho saacado gudahooda qood ayaa waxa uu sheegay in ay jirto weli caqabad weyn oo helitaanka daryeel caafimaad ah ee la dagaalanka daacunka waxa uu yidhi qaar ka mid a xubnaha bulshada ma helaan galaangal sababtoo ah bentu halkan waxaa ka jira daadad waxaa jira meelo aanay shaqaalaha caafimaadku gaari karin sababtoo ah daadadka iyo sidoo kaleeto arrimaha ammaanka sida laga soo xigtay dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn in xaaladaha nololeed ay liitaan koonfurta suudaan kuwaasi oo abuuray daacuunka stefani nagay waa isuduwaha mashruuca msf ee wax ka qabashada daacuunka ee bentu oo ku taala degmada robcona oo ah aag ay ku nool yihiin qaxooti badan waxa ay tiri halkani robkina dilaaca cudurka ayaa si aad ah u hafiyey nidaamyada maxalliga ah ee mas-uulka ka ah iskudubaridka jawaabta iyo kor u qaadista waxqabadyada wada howlgalayaasha kale ma haystaan maalgelin ku filan si si habboon ay ugu kordhiyaan xeerka loo baahan yahay taasi oo ah mid ballaaran iskudubaridka jawaabta guudna ma ahayn mid xooggan oo lagu maareeyo jawaabta iyo in la hubiyo in baahiyaha si ku filan loo daboolo dowladdu waxay sheegtay in xoog saaridda tallaalka la filayo iyadoo taageero laga helayo howlgalayaasha caalamiga sida emsf iyo ururka caafimaadka adduunka ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo boqol iyo afartan iyo saddex kun oo qof adduunka oo dhan ay u dhintaan cudurka daacuunka sannad walba
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud bascad
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta arsenal oo gurigeeda ku martigelinaysay kooxda newcastle united lugtii koowaad ee koobka carabaw cup ee ciyaaraha semifinalka ayaa arsenal gurigeeda cashar lama iloobaana loogu dhigay oo newcastle united ayaa waxay ku dubatay arsenal laba gool iyo waxba iyadoo qayb walibaahi ee ciyaarta kooxda newcastle united ay gool dhalisay ciyaaryahan alexander isaac ayaana qaybtii hore ciyaarta gool u saxiixay kooxdiisa goolkii labaad oo ay keentay kooxda kubadda cagta ee newcastle united isaga laftiisa ayaa ku lug lahaa laakiin kubad uu ku darbeeyey goolhay raya uu badbaadiyey goolhayu ayaa waxaa dabamariyey oo shabaqa ku cuskaday ciyaaryahan antony gordon kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaana ciyaartaasi waxaa laga adkaaday laba gool iyo waxba oo lugtii koowaad ee ciyaarta semifinalka gurigeeda laga adkaaday lugta labaad ayaa shanta bisha february waxaa labadan kooxood ay isugu tegi doonaan gegida st james barg ee magaalada newcastle oo kooxda kubadda cagta newcastle guriwa laakiin ciyaarta dabadeed tababare michael arteta tababaraha kooxda kubadda cagta arsenal ayaa waxa uu aada u dhaliilay kubaddii lagu ciyaarayay oo ay samaysay shirkadda puma iyadoo horyaalka waddanka ingiriiska lagu ciyaaro kubad ay samayso shirkadda nike waxa uu tababaraha kooxda kubadda cagta arsenal sheegay in sababta laga adkaaday ay ugu wacnayd kubadda oo ciyaartooydiisu ku ciyaarideeda aanay la qabsanin waa kubadda ay samayso shirkadda bume laakiin waxa uu tababaruhu sheegay amaba aan idhaahda ee uu ku marmarsiyooday in guuldarrada ku dhacday uu kubaddaasi u aanaynayo si kastoo tahaba waxaa la isweydiin karaa haddii ciladu ay kubadda tahay maxay ugu suura gashay kooxda kubadda cagta ee newcastle united inay laba gool iyo waxba weliba arsenaal oo taageerayaasheeda oo lixdan kun dhaafayay gurigoodana joogay laga adkaado si kastoo ay tahaba taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa haatan buuq badan furay sida uu baahiyey youtube-ka ay leeyihiin taageerayaasha arsenaal ee f t v waxay taageerayaashu inta badan ku calaacaleen in tababaraha kooxda kubadda cagta ee arsenaal aanu dhaafsiisnayn amaba aqoontiisu aanay dhaafsiisnayn heerka ay haatan arsenaal joogto si kastoo ay tahaba taageerayaasha ayaa qaarkood waxay ku qaylinayeen macalin arteta in shaqada laga eriyo maadaama aanu awood ama aqoon intaa dhaafsiisan aanu u lahayn islamarkaana aanay ka sugaynin inuu horyaalka waddanka ingiriiska ama wax koob ahba uu qaado kooxda kubadda cagta ee arsenal dhinaca kale habeen dambe waxaa ciyaarta kale semifinalka lugta koowaad isla waqooyiga london kulan xiise badan uu ku dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee tottenham hatsbah iyo liverpool iyadoo lugta kalena la isugu tegi doono bisha february guriga kooxda kubadda cagta ee liverpool macalinka kooxda kubadda cagta ee tottenham ayaa isaga laftiisu culays weyn uu saaran yahay waxaana dadka qaar ay ka cabsanayaan haddii kulanka habeen dambe laga badiyo inuu shaqadaba waayi karo dhinaca iyo haddii aan jaleeco manchester unitedna xidiga uu macalinkan cusub ee dhowaantan yimid uu kursiga kaydka ku iloobay una ciyaari jiray qaranka ingiriiska ee marcus rashford ayaa saf kooxaha talyaanigu haatan u soo galeen waxaa kubadda cagta AC Milan Juventus ayaa la leeyahay xidigan ay isku haystaan inkastoo dhinaca Jarmalkana ay u gacan haadinayso kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund xidiga Marcus Rashford ayaana laga yaabaa bishan January inuu ka huleelo gegida Old Trafford ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United dhegeystayaal xubinta ciyaaranta ay kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascad dawid ku dhaafaya sidaa iyo nooli kulanta
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan heestan waxaad jeceshay lama helo naftayda waxaad jeceshay lama helo naftayda wax ku jeceeladeedee wax ku jeceeladeedee ma og tahay jannadaawdu niman jiriibu soo marin sahalama dhex joojee ma og tahay jannadaawdu nima jiriibu soo marin sahalama dhex jooje haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jebin mayso gacantuye haddaad jamaato geedada oonad hayn wax ku jara jebin mayso gacantuye ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal inta soo majida qalbiga jejera hakudaalin jeedaal hakudaalin jeedaal hakudaalin jeedaal hakudaalin jeedaal inta soo majida qalbiga jejera
heestaasina waxay ugu dambeysay idaacaddii saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaysay washington intaan mar kale ku kulmi doono hawada waa anigoo ibraahim xasan garawe daanduray oo idinla sidaayo nabadgelyo
way jabtaay ma og tahay way jabtaay ma og tahay wabi soo jirfaday badda jawle ma og tahay cagalama dhex